جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa dagaalo khasaaro lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta lix iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda riddada ayaa ku eedeeyay murtad gurguurte in abaabul ciidan oo ka dhan ah maamulka jubbaland uu ka wado gobolka gedo kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha cawlyahan ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas maamul goboleedka ashahaadla diriirka ah ee puntland ayaa xatooyo iyo musuq maasuq ku eedeeyay kooxda riddada soomaaliya shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada ceelcadde ee wilaayada gado ayaa dowlad diini ah u qabtay gaadiidleyda ku dhaqan degmadaas kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka mugambow ee degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan muxuu yahay damaca yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya iyo qorshaha ay sahyuuniyaddu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka ashahaadla diriirka ah ee somalilan waa subax arbaca ah taariikhda hijrigana waa sideedda bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo khasaaro lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya dagaal lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa waxa uu ka dhacay duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan waxaana dagaalkaasi lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabo kulmiye faragaab sidoo kale hiiraan dagaal u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa shalay galab waxa uu ka dhacay deegaan ku yaala afaafka hore ee magaalada beledweyn dagaalka ayaa lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada waxaana lagu dilay laba askari oo murtadiin kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta lix iyo labaatanaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waa kan cabdulqaadir rabbaani
دينا قوي العزم بين العالمين فخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا فخ الإسلام لن أنسى ليال
muuqaalkan oo ah kii lix iyo labaatanaad oo soconaya ku dhowaad afar daqiiqo mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqolix afartanka hijri waafaqsan laba kun afar iyo labaatan qaybtiisa kobcinta ee maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha ka qaybiyey deegaanka hareeri tuur ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo xoole isugu jiray ari iyo geel ayaa la siinayey fuqarada iyo masaakiinta kuwooda mutaystay sakada xoolaha waxaana dadka la siinayey ee u badnaayeen dad ee xoolahooda baabi'iyeen abaarihii hore ee dalka soo maray qaar ka mida dadkii la siiyey sakada xoolaha oo u warramay kataa'ib al ikhbaariya ayaa sheegay in ay heleen min shan neef oo geel ah iyo shan iyo soddon neef oo ari ah kuwaas oo aad ugu farxay qalbiyadana ka duceeyey markii uu maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin uu ku wareejiyey xoolahaas maxamed xasan cali waxaa la siiyey geel shan neefa ah mujaahidiintaa la siisay allah barakeeye adduunkana allah u sumeeye akhrana allah u sumeeye aad baan u faraxsanahay maasha allah maasha allah ilaahay baa mahad iskale allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadle lisiin waa soddon iyo shan neef muslimiinta waxaan ugu ducaynayaa gacanteeda kor allah ka dhigo gaaladana haziima allah ku rido إن السعيد الحر يمشي bismillahirrahmaanirrahiim anigoo ah ibraan dhaqanaa ragga muslimiinta oo u siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah way mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ugu- ugu mahadanayaa arigaas inuu alla ii barakeeyo ayagana baadi iyo mahad alla uu siiyo assalaamu calaykum
اسمعنا بلو آمن أهلي سي أري صدر الشان أنا ليسي إن شاء الله الإسلام كم عود إن إنسي لهين بركة ما أنتوا كفر حسنا أري ليسي أري أهلي سي أري صدر الشان نف وفي عنا إلهي بقى بعد الحمد لله نارا لتلفح عنك شيطان اللعينة وداعا يا أخي ugu dambayntiina sanad kasta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sakada xoolaha nool waxa ay u qaybisaa dadka mutaystay in la siiyo iyo xoolaleeda faqiiroobay oo dib saaxada loogu soo celinayo si dadku ay isugu dul noolaadaan التقوى وداعا إلى اللقيا بدار المتقين تقي بالله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي بالله سر بالخالدين
xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ku eedeeyey murtad gurguurte in abaabul ciidan oo ka dhanna maamulka jubbaland uu ka wado gobolka gado sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba war-saxaafadeed ka soo baxay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka riddada ee laga soo doortay maamulka ishaadaldirarka jubbaland ayaa eedeyn xooggan loogu jeediyey kooxda riddada ee xasan gurgurta inay wadaan abaabul dagaal oo ka dhan ah maamulka murtad axmed madoobe xildhibaanada ayaa sheegay in xasan gurgurta iyo xamse cabdi bare ay wadaan qorshe ay ku abaabulayaan maleeshiyaad ka soo horjeeda maamulka riddada ee jubbaland ee uu hogaamiyo murtad axmed madoobe waxay intaasi raaciyeen xubnahan in gurgurta iyo xamse cabdibare ay damacsan yihiin inay ka fuliyaan xadbeenaadka kala qayba soomaaliya iyo kenya halkaas oo saldhig u noqon doonta duulaankaasi xildhibaanadan ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda riddada in arrintan ay uga gollo yihiin sidii ay qalqal amni ugu abuuri lahaayeen deegaanada uu ka taliyo maamulka axmed madoobe iyo in maleeshiyaadkan ay iska soo abaabulaan gudaha xadka kenya kadibna ay fuliyaan weeraro ka dhan ah maamulka axmed madoobe war-saxaafadeedka ka soo baxay xubnahan murtadiinta ayaa sidoo kale lagu xusay in kooxda riddada ee xasan gurgurta ay dhaqaalo iyo hub ku bixinayso fulinta qorshahaasi iyagoo doonaya in mar kale duulaan militari ku qaadaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada jubbaland waxay xildhibaanadan uga digeen gurgurta iyo xamse cabdibare abaabulkan ay wadaan iyagoo sheegay inaysan dhaqangelin doonin qorshe walba oo duulaan ku ah maamulka jubbaland sida warka ay u dhigeen eedeyntan loo jeediyey kooxda riddada soomaaliya waxay imaanaysaa xilli horaantii bishii lasoo dhaafay ee sanadkii tegay ay kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ku fashilmeen dulaan ay ku qaadeen maamulka axmed madoobe kadib dagaallo ka dhacay magaalada raaskambuuni halkaas oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo laga keenay magaalada muqdisho kuwaasoo diyaarado lagu geeyey magaaladaasi waxayna maleeshiyaadkaasi u qaybsameen kuwa la dilay iyo kuwa axmed madoobe iyo dowladda kenya isu dhiibay mahadsanid abuushayba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha cawliyahan ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo toddoba maalmood ah ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u soo xirtay hoggaanka dhaqanka beesha cawliyahan ee dega deegaano badan oo ka mid ah dhulka labada wilaayo ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose gebagabadii dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada gobolka oo uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dowrada lagu soo xiray deegaanka waraha dhoobley ee duleedka degmada bu'aale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah meesha waxaa fadhiya waa suldaamadii waa dowradii aan gebangebaynaynay ee sacad ibnu mucaad shacaarkeedunu ahaa ayanqusu diinu wa ana xayun war diintu miyaa hoos u dhacaysa diinta miyaa macnaha gadaal u laabanaysa diinta miyaa la liidaya diinta miyaa laga sayid calaynaya annagoo nool annagoo labadayada qaar ay isku yaallaan annagoo neeftu naga fiifiif leedahay sidee bay diintu hoos ugu dhacaysaa intaasi kadib mid ka mid ah nabadoonnada beesha culyahan ee dowrada loo soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii ay soo qaateen dowradani waxaa loo qabtay beesha cawliyahan beesha cawliyahan waxay ka kooban tahay dowrada gashay uwaaska nabadoonnada waxgaradka iyo aqaliinta dadkaas ayaa dowladda loo qabtay waxayna ka kala imaadeen magaalo kala duwan waxaa ka mid a bu'aale salagle waraabo guba hargaanti weelmareer waraha dhobley dadkaasi tiradoodu waa soddoomiyo dowladdaas ayaan meeshan ku qaadannay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan ko ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala uma xarakada u mahad celinaynaa uma walaayada gobolka ee makaatibtiisa u mahad celinaynaa uu hogaaminaya sheekh cali darawesh dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa ugaaska guud ee beesha culyahan ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane meeshani waxaa ka dhacday toddoba beri ayaan dowro ku jiray waxaan qaadannay cashir kala duwan oo u horeeyo towxiidka iyo qur'aanka ay asal u yihiin ilaahay baana nagu manaystay alxamdulilaah waa ku najaxnay waana waxa qofka muslimka looga baahan yahay adduunkana uu ku badbaado aakharana janna uu ku tago waxaan xambaarnay kitaabka ilaahay una nusraynaynaa sunnada nebi maxameden gowsdambeedkan ku qabsanayna siduu shalayba asaga u sheegay caleyhi salaatu wasalaam xafladda qiimaha badan baan meeshan ka jirto oon maanta dhex joognaa oo soo xiranoo gunaanadkeeda aan joognaa ilaahay baana noo suurtageliyey ugu dambayntii waxaa dowladii beesha cawliyahan loo qabtay soo gebagabeeyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish dowrada sidaad ogtihiin waa waxaa loogu magac daray sacad binu mucaad waxaana shicaar looga dhigay ayanqusu diinu wa ana xayun saxaabiga jaliilka ayaa magac looga dhigay saxaabi kaleoo jaliil ahaa hadalkiisana waxaa looga dhigay shicaar ayaa looga dhigay aada iyay u qurux badan tahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sida shicaarkeedu uu yahay inuu ilaahay ina waafajiyo diinku inuusan nusqaamin innagoo nool ree colyahan oo nool oo baha iyo boqor leh oo dhalinyaro leh oo xoolo leh oo hanti leh ilaahay diinkiisa inuu nusqaamo raalli miyaan ku noqonaynaa diinka ilaahay wuxuu inooga baahdo oo difaaca ama maala inaan ku bixinno nafteenna iyo maalkeennaba soo diyaar uma nihin
wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goobta ka ballanqaaday in dhowaan dowro midaan ka ballaaran loo qaban doono beesha cawliyahan min ugaas ilaa nabadoonka ugu hooseeya si ay iyaguna dacwada uga gutaan dadka ay maamulaan mahadsanid bukhaari maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee puntland ayaa xatooyo iyo musuq maasuq ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya faahfaahinta warbixintan casaam carafaad ayaa inoo haya maamulka riddada puntland ayaa kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey inay lunsatay dhaqaalo badan oo ka mid ah qaybtii gaalada caalamka ugu soo dhiibeen kooxda maamulkaasi maxamed doonyaale wasiirka beeraha maamulkaasi ayaa waxa uu wasaaradda beeraha kooxda riddada ku eedeeyey inay lunsatay laba cagaf oo ku magacownaa maamulkooda waxa uu sidoo kale ku tilmaamay mid isbaaraysatay kaalmadii ay ka helayeen gaalada caalamka adi laba cagaf cagafaa ka hadlaysaa waxaa meesha dhan nooga maqan mashaariicdii kaalmada horumarineed lagu bixiyey oo ka badan hadda laba cagaf cagaf oo waxna nalaga nalagala tashanin ama nalaga xaajoonin waxna ayna ka ogeyn ayaa wax badan lagu qaatay mashruuca naftigiisa maba ka warhayno oo macluumaadkiisa waaba la qariyayba taasna ma aha hadda waxa oo keliya ay wasaaradda beeraha ee federaalka ay samaynayso waa wax waaragtay habdhaqan dowladda federaalka dhan ay samaynayso ay ku lunsanayso deeqihii saxda ahaa oo loo baahnaa inay puntland soo gaarto ay isbaaro uga dhiganayso hadalkan ayaa imaanaya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan maamul goboleedyada gaalaraacyada ah ee puntland iyo kooxdirdada soomaaliya mahadsanid casaam shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxaa la xaqiijiyey in laba ruux ay ku dhinteen halka mid kalena uu ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay buundada siya bebridge oo masaafo sagaal kilomitir ah dhanka bari uga beegan saldhigga booliiska ee norog ee dalka kenya wararka soo baxaya ayaa sheegaya in shilka uu u dhexeeyey mooto iyo baawur xamuul ah waxay labaduba ka yimaadeen ismaamulka norog iyagoona ku wajahna mimahu balse shilka ayaa dhacay xilli darawalka baawuurka uu isku dayayay inuu ka hormaro mootada waxaa isla goobta ku dhintay wadihii mootada oo shan iyo labaatan sano jir ahaa oo lagu magacaabo leonardo tokasani iyo rakaab lixdan sano jir ah oo uu u siday balseridosani wararka ayaa intaasi ku daraya inuu dhaawacmay qof kale oo rakaab ah oo afartan sano jir ah laguna magacaabo miyaani intaya oo la geeyey isbitaalka weyn ee narog ismaamulkani ayay tarabeel ku noqdeen shilalka gawaarida waxaana bil walba laga soo tabiyaa dhowr shil oo geysta khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur gawaari mahadsanid yaasir askar taaybiinah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed cabdirasaaq muuse cali iyo cabdiqaadir sheekh maxamuud waa labo askari oo taa'ibiin ah oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta ah ee liyu booliiska kuwaasoo in muddo ah dhibaato ku hayay shacabka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiraha gumaysiga xabashida itoobiya askartan ayaa ka waramay halkii ay kaga biireen maleeshiyaadka cadowga ah iyo caqabadaha ay kala soo kulmeen iyagoona bannaanka keenay nolosha mugdiga ahayd ee ay kusoo qaateen halkaasi muddo sannado ah magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir sheekh maxamuud gaar ahaan waxaan anugu kasoo jeedaa gobolka qoraxay degmada sheegoosh anigoo markaygii hore xoogsi isaga tegay somalilan gaar ahaan hargeysa yaan muddo xoogaa dhowr sana ayaan iska ganacsan jiray waan ka soo laabtay waxaan ka shaqayn jiray dharkan ka ganacsan jiray oo dharkii waan ka ganacsan jiray bacadlaan iska ahaan jiray kabacdi waan ka soo laabtay shagoosh baan imid anoo shagoosh iska joogo hooyihii aaba iskala jooga oo xaafadii jooga yaa dhallinyartii magaalada oo qoranaysa markaan arkay ciidan yaan anugu sidii ku qortay tababarka waxaan ku qaatay gobolka jarar gaar ahaan degmada berqod waxaan ku soo baxay qori weyn baan markiiba dugsiga tababarka kala soo baxay oo dhashiika yaa dagaalna loo soo qaaday dee luyidhi deegaankii waa la soo galay oo xagga waxaa laga soo galay gobolka shabeelle gaar ahaan degmada fiirfiir xaggeeda dagaalkii baan halkaas ugu nimid ciidamo badan oo gurmadaana isugu nimid kulli dagaalkii dhimashaya dhaawac badan buu u lahaa dhimashadu ilaa shan iyo soddon way gaadhaysay ilaa shan shaambal baa ku jiray ilaa xabad shaaraqaa ku jirtay dagaalku intaasoo baa dhaawiciisu waxaa la geenayay feerfeer ilaa guday ilaa qabidaar dhimashada waxay ahayd meelihii goobihii baa lagu aasaasay marka caqabadaha dhexdooda ka jira waxay ahaayeen fasaxlii kow aan jirin askari waxaad arkaysaa lagu odhanay toddoba sano hooyadii iyo xilaahi midna ma aragtay naagtaydii waxaad arkaysaa diinta oo si dhib yar loo caayay diinta aabbaha wase waxaa kusoo dhaqa diinta ab waxaan waxaa noocaan aan ka shaqaynay horaa salaada kasoo bax baa lagu odhanayaa diintaada waxaa ku sameeya kasoo bax baadulya waa inaad ka baxdaa haddii kale amardiidaa samaystay waxa la yidhahda magaceega waxaa la radaa cabdirasaaq muuse calay anigoo ku nool gobolka shabeelle degmada mustaxiil ayaa waxaa weeyaan qabalaha maalaca joogo gudoomiyaha la yirahdo cabdi faarax baa igu tashkiiliyey micnaha ciidan ma qoranaysa igu yidhi haabaan kuri ciidankii baan raacay tababarkii adee muddo lix bilood ah baan ku jirnay waxay markay noo dhammaadeen ciidankii lakala madhibay annaga waxaana loogu madhibay shilaabana loogu madhibay dagaalka koowaad marka waxa weeyaan oo adiga dagaal aan zaa'id ahayn oo yaryaraasho lahay halkaas baan aniga kow ku bilaabay minaha xabad isbiritaalkii halkaasaan ku bilaabay waan ka tegey markii dambe waana loo qaaday waxaan galnay gobolka shinile ama city yaan galnay waxaa joogaa marka meeshaas waa deegaanka xafartaan u galnay xafartii liyu booliskii magaranaysaaye deegaanka iyo deegaanka xafarta labadii liyu booliska baa dagaalamaysay waa xafartii iyo liyu boolis xaki baan ku dagaalanay waa dagaalkii inooga xumaayay foolxumada adduunka ka dhac doonto ilaahay amarkiis aniga alxamdulilah waa kusoo badbaaday liyu booliskii ay la joogin waxa weeye waa ku dhammaadeen xafartiina way ku dhammaatay wixii waan ka soo baxnay ilaahay amarkiis haddana waxaan soo galnay gobolka hargeyla degmada la yiraahdo washaaqo yaan kusoo biirnay waxa naloo soo qaaday waxay ahayd in deegaanka micnaha col uu ku yahay shabaab ayaa naloo soo qaaday marka inaan ka hortagno annaga wiiye micnaha halka ku imaanay ayadoo saas ay ahayd marka waxa weeyaan annagoo si u joogno qabadooyin marka waxaa jirtaa waxa weeyaan ciidanka sababtoo micnaha taleefon aad la hadlaysid ama xaafadaada ama reerkaada ama ciyaalkaada aad kula hadlaysid waa ka xaraar ma jirto marka waxa weeyaan dhagaxaas meel la dhigay unbaa tahay dhagaxaas mana mana hadlayo mana shanqariyo in la qaado moogi waxaan isla qaadanay ani iyo saaxiibkii ila socdo askariga in aan goosanno oo waxa weeyaan soo galno xagga iyo shabaabka aan soo galno oon isku soo dhiibno labadan askari ee kasoo baxay maleeshiyaadka liyu booliska ayaa qayb ka noqonaya qulqulka askarta taa'ibiinta ah ee siyaabo kala duwan u soo gaaray maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka mahadsanid cabdiqani maamulka islaamiga degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa dowlad diini ah u qabtay gaadidleyda ku dhaqan degmadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat dowladdan oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa waxaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo u qabtay gaadileyda ka howlgala degmada ceelcadde iyo nawaaxigeeda dowladdan muddadii socotay ayaa waxay gaadileyda ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mida gaadileyda oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowlada ay qaateen iyo sida ay uga faa'iidaysteen annagoo ka mid ah gaadiidleyda degmada ceelcadde allah subxaana wa tacaala waxa uuna waafajiyey inaan soo qaadanno dowro ciwaankeedu yahay asaasiyaatu diin calaa dariiqati su'aal wa jawaab shacaarkeedana uu yahay cilmun wa camalun dowladaas waxay noo socotay muddo saddex beri ah waxyaalihii aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid ahaa limaadaa khalaqana allah allah maxaa uu noo abuurtay khalaqana allaahu licibaadatihi waxdahu walaa nushrika bihi shay a allah subxaana wa tacaala maxaa uu noo abuuray waxa uu noo abuuray inaan keligii caabudno asnaga asaga cibaadadiisana qofna aan waxba la wadaajin waayo allah subxaanahu watacaala cibaado keligii ayaa mutaystay qof kalena lama wadaajin karo waxyaalihii kale oo aan soo qaadanay waxaa ka mid ahaa maa hiya alcibaada cibaado maxaa la yidhaahdaa alcibaadatu hiya ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbaatin wilaayada gobolka gedo degmada ceelcadde ayaana uga mahad celinaa allah subxaanahu watacaala ka sokow waxaan codsanaynaa dowladaas in mar walba lasoo celceliyo gaadileeda degmada ceelcadde ayaan ka mid ahaa nimanka dowladda loo qabtay niman badan baan ahayn dowra cashiro fara badan baan faa'iidnay ilaahay baa ku mahadsan ilaahigana soo waafajiyey macallimiintii waxna baraysayna khayr allah ka siiyo allah waafajiyo waxay shaqaysteen oo ajir eh waxaan codsanaynaa dowladda annoo lagu soo celceliyo aasaaska diinta ay ahayd wixii nala bareeyey cashiro badan baan ka faa'iidnay allah ayaa ku mahadsan qof walbana waxaa wanaagsan diintiisa anuu barto annaka diinteenna anaan baranno waa muhim muhiimaadka koowaad waxaa weeye diinta qofka uu leeyahay inuu barto diintan waa dhaqan waa shareeco la isku xukumo oo kitaabkaas ilaahay uu noo soo dejiyey munasalka oo loogu talagalay an dalka iyo dadkaba lagu xukumo oo laisku adeeco oo laisku maqlo waxay ka tagtana male waa kaamil diintan ilaahi uu noo kaamil yeelay waxaan ka mid ahaa ardayda dowladan soo qaadatay oo gaadiileyda ahayd baan ka mid ahaa waxyaabihii aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ahaa maa huwa aliimaan aliimaanu huwa alictiqaadu bilqalbi walnutqu billisaani walcamalu biljawaarixi yaziidu bidaacati wayanqusu bilmacsiyat kama arkaanu liimaan sitatun wahiya an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ما هو الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله بسم الله waxaa ka mid ahay dhallinyarada gaadileyda degmada ceelcadde waxyaalihii dowlad nagula soo baray oo macallimiinta ayna bareen khayr allah siiye waxaa ka mid ah ayna allah allah fi samaa'i fowqa alcarshi ما هو عاقبة الشرك عاقبة الشرك الجلود في النار ما حكم المرتد حكم المرتد القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ما هي الطهارة الطهارة هي رفع الحدث وإزال النجاسة ما حكم تارك الصلاة حكم تارك الصلاة كافر لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر maktabka dacwadda wilaayada islaamiga gedo ayaa dowlad diin ah u qabtay bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga gedo mahadsanid casaam kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa ka dhacay deegaanka mugambow ee degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxiidiin abowayman ayaa warbixintan inoo haya deegaanka mugambow ee hoostaga degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose muddadii ay booqashada iyo howlaha shaqa u joogeen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxay sidoo kale kulan ballaaran la yeesheen culimmada waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka iyagoona ka niqaashay arrimo la xidhiira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada deegaankooda wuxuu ahaa kulan ay labada dhinacba ay xoogga ku saarayeen keliya sida lagu horumarin karo waxbarashada deegaanka ka hanqaaday bilo ka hor halkaas oo ay ka furan tahay madaraso furan muddo afar bilood islamarkaana ay wax ku bartaan in ka badan afar boqol oo arday oo dadka deegaanka ah muddadii kulanka waxay waalidiinta ka qaybgala kulanka ay bogaadiyeen dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu kusoo kordhiyey mugambow waxay dhanka kala codsadeen in lasii ballaariyo madarasadan lana tixgeliyo mudnaanta ay dadka deegaanka u hayaan waxbarashada sida bacdalullaahi maktabkan uga mahad celinayaan juhuuddiisa aan la soo koobi karin waa kan suldaanka beesha mushunguli suldaan xuseen iyo qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka oo ka warbixinaya kulanka ka dhacay deegaanka mugambow waxaan ka hadlayaa meeshan aniga oo suldaanka beesha mashunguli waxaan ka waramayaa xagga waxbarashada ilaahinbaa ku mahadsan waxbarashada mugambow ka furan sidaan carruurta u dhegaysano iyo maamulka noo imaaday martida noo imaaday maanta noo joogo ilaa iyo mas-uuliyiinta heer xaraka way noo joogaa maanta baa ilaahin baa ku maxadsan ayakan baan ku mahad celinaynaa waxaan rajo u leenahay ka codsanaynaa maamulka ee haddaan nahay suldaanka beesha mashunguli madarasada ee waalidiinka ay tilmaameen madarasada inay dhinac naga yar tahay dhinac qayb kale in loogu daro ardayda meeshay ariiri ku tahay waxaan ka codsanaynaa waxaa waaye mas-uuliyiinta tarbiyad wa tacliimka in oo maaragta inayna garab galaan haddaan nahay ka deegaan ahaan reer magaambow waxaan nahay waalidiintii oo cibartaan madarasada oo ku taalo jubbada hoose oo hoostaga degmada kamsuuma ammaanta ifdinaa soo booqday oo imtixaanay ka qaadeen xagga waxbarashada iyo sidii dhaqanka maasha allah usu dhaweynan harakadii guud mar walba kornay noo sameeyaan haddina waxaan rajeynaynaa dhammaan taabeel mushunguli ah qalbigaan waa dhammaantaana mujaahilaa naga dhigo dhammaantaana mujaahil naga dhigo allahu akbar waa in annaka dar ilaahay dartiisa oo juhudaan bixino oo maalkeeno bixino oo nafteeno bixino ilaa dartiisaan u bixino kadib allah subxaana wa tacaala oolaadeenu ilaahay xanuuniyo ilaa dartiisa ay u dagaalamaan marka insha allahu taala ndugu wa islaam hachina zaidi malish kufunga madarasa madarasa ongazanano wahinye chinu wahinye kilmatu la ilaha illallah muhammada rasulullah wahinye iwe amal fale mnda fose hana da kugurana muhajirina mndani mwembago ye hamanyize chingereza ama hamanyize swahili kasara kufilan guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu maalmihii lasoo dhaafay waday kulamada iyo barnaamijyada lagu horumarinayo waxbarashada muddooyinkii lasoo dhaafayna wuxuu mashaariic lagu nashaadgelinayo ardayda waalidiintana lagu dhiirigelinayo inay xoogga saaraan waxbarashada ubadkooda ka sameeya degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid bashiir ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan muxuu yahay damaca yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya iyo qorshaha ay sahayiinaddu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka ashahadladirirka ah ee isku magacaabay somalilan sida mar kale warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee uu aqoonsiga somalilan u leeyahay ammaanka israa'iil waa cinwaanka warbixin uu daabacay wargeyska the times of israel oo uu leeyahay maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa ugu horrayntii warbixinta lagu bilaabay in bariga dhexe iyo geeska afrika waayahan dambe ay marti gelinayaan xaalado colaadeed oo aan la dhayalsan karin sida iiraan iyo xulufadeeda xiisadaha ay ka wadaan dhulka bariga dhexe iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen oo iyaguna weeraro xooggan ka wada biyaha baddacas sidaa daraaddeed waxaa warbixinta lagu sheegayaa in ay muhiim tahay in maamulka gumaystaha uu markan bariga afrika ka helo dhul istaraatiijiyadeed ee uu ka ilaaliyo ammaankiisa talaabiib iyo goobaha kale ee uu xoogga ku haysto ee ka midka ah dhulka walaalahin reer falastiin markii ay sahaayiinadu in muddo ah ay indhaindheeyeen gobolka geeska afrika ayay ugu dambeyn warbixintu sheegaysaa in maamulkaas isku magacaabay somalilan u arkeen mid u fulin kara danahooda haddii ay caalamka uga soo dhiciyaan aqoonsiga ay ku taamayaan inta muddada ah qoraalka the times of israel ayaa sidoo kale lagu sheegayaa dhulka uu ka arrimiyo maamulka ashahadala dirirka ah ee somalilan inuu yahay mid istaraatiijiyadeed oo si aad ah ugu habboon danaha yuhuudda xukuumadda israa'iilna ay ka ilaalin karto khataraha uga soo wajahan gobolka waa sida hadalka loo dhigay ee israa'iil waxa ay ka faa'iidaysan doontaa aqoonsiga somalilan si ay u ilaaliso amnigeeda qaranka ugana hortagto khatarta gobolka una abuurto fursado dhaqaale oo hor leh una hagaajiso xiriiradeeda diblomaasiyadeed una taageerto maamulada dimuqraadiga ah ee ka jira gobolka waxaa sidaas lagu yiri qoraalka warbixinta sidoo kale warbixinta the times of israa'iil oo sii socota ayaa lagu yidhi aqoonsiga somalilan waxay israa'iil siinaysaa saaxiib istaraatiijiyadeed oo geeska afrika ah taas oo kor u qaadaysa amniga qaranka iyo mowqifkeeda juqraafiyadeed ee gobolka xogta joornaalkan oo sii socota ayaa markan lagu sheegayaa in haddii yuhuudda ay u hirgasho in cilaaqaadkan dhow ay la yeelato maamulka riddada ah ee somalilan ay sahaayiinadu heli doonaan fursad ay badda cas kula loolamaan maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ee taageerada ka helaya dowladda shiicada ah ee iiraan waxaa sidoo kale maamulkan isku magacaabay israa'iil uu sheegayaa in dhulka somalilan uu yahay mid ku habboon in laga duulaan tago marka la doonayo in la weeraro fariismaha xuutiyiinta arrinkaasna uu yahay mid ka mid a waxyaabaha ay u doorbidayaan saaxiibtinimada iyo soo dhowaysiga maamulka ashahadala dirirka ah ee somalilan waxaa sidoo kale warbixinta wargeyska oo sii socota lagu sheegayaa in maamulka yuhuudda uu doonayo in markii ay aqoonsiga siiyaan somalilan ay isweedaarsadaan xogaha sirdoon ee gobolka sidoo kalena ay si wadajir ah u sameeyaan dhoolla tusyo ciidan taas oo uu gumaystuhu ka damacsan yahay in uu ku soo jiito dalal badan oo dhaca geeska afrika oo hadda ka didsan siyaasaddiisa dhanka dhaqaalaha iyo damaca yuhuudda ay ka leeyihiin gobollada waqooyi ee soomaaliya waxay warbixintu xusaysaa in dhulka uu ka arrimiyo maamulka isugu yeera somalilan uu yahay mid leh ilo dhaqaale oo fara badan taasoo xitaa soo jiidatay tobaneeyo maalgashato ah oo ka soo jeeda dalalka dhacadaafaha caalamka sidaa darteed maamulka sahayanada ayaa doonaya in isaguna uu dhankiisa kaga soo biiro kuwa dhaqaalaha ka samaynaya gudaha waddanka si sannad walbaa uu uga soo xareeyo malaayiin doolar oo uu dib ugu adeegsado gumaadka iyo gaajaynsiinta shacabka reer khaza waxaana warbixinta oo weli sii socota lagu yidhi aqoonsiga somalilan waxay sidoo kale israa'iil u furi doontaa fursado dhaqaale oo cusub somalilan waxaa ka jira kobac dhaqaale oo soo jiitay maalgashi dalal kala duwan si gaar ahaaneed dhinacyada beeraha tamarta iyo kaabayaasha kale waxaa gunaanadkii warbixinta lagu sheegay in maamulka isku magacaabay israa'iil uu masaalix inta aan soo xusnay ka badan uu ka heli doono haddii mar uu aqoonsi siiyo somalilan islamarkaana uu ku dhabarjebin doono maleeshiyaadka xoutiyiinta yeman maamulka sahayanada ayaa markan usoo tafaxeedanaya xayuubsiga qayba ka mid ah dhulka soomaaliyeed weliba isaga oo soo xiranaya shaar aqoonsisiin ah iyo xiriir saaxiibtinimo halka sheekadu ay middaas ka duwan tahay oo uu doonayo in uu dhulkan keeno kayaankiisa iskuna fidiyo si la mid ah falastiinta barakaysan weliba isaga oo xayuubsanaya khayraadka dhulkan halkanna ka ilaalinaya masaalixdiisa oo idil mahadsanid rabbaani warkii subaxnimo oo saako arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa